halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis lix iyo tobanka bisha juun sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay khabiir ka faalooda arrimaha soomaaliya oo ka hadlaya doorashada iyo weliba weerarada ururka al-shabaab weli waa suurtagal in doorasho laga qabto soomaaliya wakhtigeedii inay taasi dhacdase waxay ku xidhan tahay rabitaanka siyaasadeed ee dhinacyada soomaalida waxaad sidoo kale maqli dhegaysan doontaan hay-adaha ka jira hay-adda ka jirta minnesota ee damacsan cisbitaal casri ah inay ka hirgelisa soomaaliya
waa qalab cisbitaal oo isugu jira qalab xagga sariiraha caruurta kuwa dhalmada kuwa maxaa la yidhahdaye jiifka iyo dialysis machines waa qalab aada u fara badan aan lasoo taragoobi karin oo cisbitaal dhan oo complete ah
xubintii ciyaaraha iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore warkii dunida madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa tegi doona magaalada orlando ee gobolka florida ee axaddii dadka lagu laayay maalinimada khamiista taas oo ah meeshii ugu xumayd ee dad toogasho loogu dilo taariikhda dalka maraykanka madaxweynaha ayaa la kulmi doona dadkii wax ku yeeloobay weerarkaas aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay inuu madaxweynaha obama la kulmi doono dadkii gurmadka fidiyey ee gargaarka deg dega ah iyo dhakhaatiirtii dabiibtay dhaawicii dhanka kale f b i ayaa sheegtay in xaaska cumar mateyn oo ahaa ninkii ku laayay dadka magaalada orlando ay wax ka ogeyd qaar ka mid a qorsayaashiisa weerarkaasi sidaa darteedna ay ku fashilantay inay hay-adaha ammaanka u digto mid ka mid ah ciidamada ammaanka oo aan magaciisa sheegin ayaa yidhi waxaa xalka haweenaydan loo gudbiyey xerbeegtoy go-aan ka gaaraysa in dembi lagu soo qaado iyo in kale
ciidamada amniga ee dalka ciraaq ayaa la sheegay inay gudaha u galeen magaalada faluuja saddex toddobaad kadib markii ay gulufka ku qaadeen magaaladaasi sida uu warbaahinta u sheegay afyeen u hadlay ciidamada la dagaalamaya ururka isas ciidamada ciraaq waxay lugta kula jiraan magaalada faluuja gaar ahaan qaybaheeda koonfurta taasina sidaasina waxaa wariyaasha u sheegay cornel chris graver oo ka tirsan afyeenada ciidamada maraykanka ee wasaaradda gaashaandhigga bantigoonka oo isagu wariyaasha kula hadlayay magaalada baqdaad gareyfa wuxuu sheegay in ciidamadu ay galeen faluuja labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayna doonayaan inay qabsadaan bartamaha magaalada kadibna ay dagaal kaga saaraan kooxaha ku jira magaalada dagaalka ka dhacaya gudaha ayaa iman iyadoo ciidamada ciraaq iyo ciidamo kale oo qabaa'il oo is-abaabula ay hareereeyeen magaalada faluuja si ay maleeshiyada isas uga joojiyaan inay gurmad helaan
wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa shaacisay inay howlgelisay cutub cusub oo dhanka internetka ah si ay uga hortagto howlgallada isas ka hortaggan oo looga faa'iidaysan karo dhanka internetka iyo goobaha dagaalka labadaba difaaca dhanka internetka ayaa la isku dubariday bishii may haddana ku jira qaybihii ugu horreeyey ee howlgalkii loogu talagalay sida uu sheegay afhayeenka taliyaha ciidamada internetka ee maraykanka ciidamada ayaa qaaday weeraro dhan ka ah internetkana laga qaaday kuwaas oo guulo badan ka soo hooyiyey goobaha dagaalka ee isbahaysigu la galeen ises waxaa soo baxaya walaac ka jira in doorashada aqalada baarlamaanka tan iyo aan ku celiyo dhegeystayaal waxaa soo baxaya walaac ka jira in doorashada aqalada baarlamaanka iyo tan hogaanka dalka iyo kuwa ka dhici doonto wakhtigii loogu talagalay ee bilaha agost iyo sebtembar ee sanadkan iyadoo aan weli la dhammaystirin bartilmaameedyo fara bartilmaameedyo farsamo oo u muhiim ah qabashada doorashada sida wax ka beddelida dastuurka guddiyada doorashada soo xulista ergooyinka muranka ka taagan maqaamka muqdisho madaxda madasha qaran oo ka kooban kuwa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa toddobaadka dambe ku shiri doona baydhabo haddaba intee ayay la eg tahay suurtagelinta in doorashadu wakhtigeeda ku qabsoomi weydo maxaase ka imaan kara su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu haaruun macruuf weydiiyey matt braden oo madax ka ah xarunta cilmi baarista sahan research oo shalay nagu soo booqday stuudiyaheena v o e da ee washington matt briden waxa uu khabiir ku yahay arrimaha siyaasadda iyo amniga ee soomaaliya isagoo u soo shaqeeya hay-ado kala duwan oo ay ka mid yihiin qaramada midoobay iyo hay-adda ka faalloota xasaradaha adduunka ee i c g waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu aaminsan yahay in soomaaliya ay doorashadu ka dhici doonto xilligii loogu tala galay It is still possible to hold an electoral process on time in Somalia. Whether or not that happens is going to be a question of political will on the part of the various actors concerned. I think waxa uu we yidhi have weli waa seen suurtagal in that hannaan the- doorasho laga qabto soomaaliya wakhtigeedii inay federal taasi government dhacaysase is waxay ku xiran tahay presidency, prime rabitaanka minister, siyaasadeed ee dhinacyada and qaybta ka ah leadership of hannaankan federal members.
waxay ila tahay ayuu yidhi inaan aragnay dowladda federaalka madaxtooyada iyo ra-iisul wasaarahaba iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada inay ka go'an tahay inay meel mariyaan hannaanka doorasho baarlamaanka ayuu yidhi qayb ahaan way ka soo horjeedaan hannaankan waxayna diidan yihiin doorka hogaamineed ee arrintan ay ka ciyaarayaan hogaamiyayaasha madasha qaranka waxaana saadaalin karnaa in qaar ka mida xubnaha baarlamaanku ay isku dayayaan caqabad inay ku noqdaan hannaankan missing the deadline and moving into the dynamic of a delay of an extension of any kind.
hase is yeeshee ayuu yidhi extremely in la risky.
qaban waayo doorashada Uh, wakhtigeedii and iyo in could dalka how?
la geliyo It xaalad could trigger keenaysa a dib u dhac political ama crisis, muddo it could kororsi trigger a aad bay halis u tahay constitutional crisis, waxay the keeni kartaa ayuu yidhi legitimacy of an qalalaaso existing siyaasadeed institution waxayna keeni kartaa oo ends kale in qalalaaso August.
dastuuri sharcinimada hay-adaha jira waxay dhammaanaysaa ayuu yidhi bisha ogos oo baarlamaanka ah iyo bisha sebteembar oo ay ugu eg tahay madaxtooyada intaasi wixii ka dambeeya waxaa fursad loo helaya ayuu yidhi in muran ama loolan uu dhasho oo kuwa wax carqaladaynaya ama mucaaradka sharciga ahiba ay ku doodaan in hay-adaha dawliga ah aysan sharci ahayn waxayna ila tahay ayuu yidhi inaysan taasi ahayn khatar ay soomaaliya u baahan tahay inay xilligan qaadato matt briden waxaa kaloo aan weydiiyey in dad badan oo soomaali ah ay aaminsan yihiin in hogaamiyaasha siyaasaddu ay ka soo dhalaali waayeen hawshii ay ballanqaadeen waxa aan weydiiyey in fikraddaasi ay ku saxsan yihiin soomaalida iyo in beesha caalamku ay fikrad taasi la mida ka qabto hogaamiyaasha soomaalida Well, there's no question that not enough has been done. Um, uh, the current government laid out initially a six pillar policy in 2012. uh, From which the waxa uu yidhi transition su-aali task kama taagna force inaan was absent.
waxqabadkii loo baahnaan la It was qaban only one year dowladda later xilligan that the jirtaa waxay government dejisay lix tiir oo articulated the siyaasadeed sanadkii 2016, which was its waxaana maqnaa shaqooyinkii xilliga kala guurka la qaban lahaa organized, sanad kadib ayay dowladdu soo bandhigtay ayuu yidhi aragtida hiigsiga oo ahaa qorshaheedii ay ku qabanqaabin lahayd doorasho sanadkan dhacda sida dhismaha hannaanka federaalka dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka laakiin muddo laba sano ah ayaa haddana hiigsigii labada kun iyo lix iyo tobanka la ysaga haray waxaana dib loogu noqday dhammaadkii labada kun iyo shan iyo tobanka markaasi oo wakhtigiiba dhammaaday waxaa hadda inoo soo hadhay hannaan aan dhab ahaan dastuuri ahayn mana suurtogelayso in xilliga gabaabsiga ahee dhiman lagu dhammaystiro dastuurka The game plan, if you will, uh, is to get past this immediate hurdle, to have some kind of election, uh, uh, an indirect election for the uh, for the lower house. direct qorshuhu waxa weeye nominations ayuu for yidhi in the upper caqabadda ugu house.
horreysa laga gudbo And what la this will qabto do, and I doorasho think this iyadoo is aqalka critical, hoose loo soo is dooranayo si for the aan first toos time ahayn the federal aqalka management sarena council, the toos ay u infamous soo infamous magacaabayaan council, maamul as they goboleedyada call them, taasina waxay qodob will muhiima have u tahay ayuu yidhi waa markii ugu horreysay ee maamul goboleedyadu ay wakiilo ku yeelan doonaan hay-adaha dawliga ee federaalka waxay kaloo ka qayb qaadan doonaan maamul goboleedyadu arrimaha dastuurka waxaana suurtagal ah inaan aragno wada shaqayn dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo afarta sane ee soo socota ka wanaagsanaata intii hore haddii uu hannaankani hirgalo matt briden madaxa hay-adda cilmi baarista ee sahan research waxaa kaloo aan weydiiyey mas-uuliyiinta soomaalidu waxay sheegeen in xaaladda amniga darteed sannadkan aysan suurtagal ahayn in doorashooyinku ay wakhtigoodii ku qabsoomaan markii lasoo hadal qaado xaaladda amnigana waxaa durba maskaxda dadka ku soo dhacaysa in al-shabaab ay caqabad ku noqotay fidinta awoodda dowladda ee guud ahaan soomaaliya haddaba cudurdaarkaasi ay sheegeen hogaamiyaasha soomaalidu dhab ma yahay No, uh, Al Shabaab is, is not the problem. Um, the elephant in the room, I would say, is not Al Shabaab. It waxa uu is yidhi the maya failure al-shabaab dhibku ma of the aha government- the dhibka jira ee aan government laga hadlaynin waxaan odhan lahaa ma aha al-shabaab waa guuldarrada dowladda iyo dowlad goboleedyaduba ay ku guuldarraysteen inay awooddooda gaadhsiiyaan soomaaliya al-shabaab ma aha caqabadda ugu weyn caqabadda ugu weyni waa kartila'aanta waa guuldarrada lagu guuldarraysta in lagu dhaqmo siyaasad laga wada qayb qaato iyo xaqiiqada ah in degaano ballaadhan oo dalka ah aan laga dareemin inay matalaan hay-adaha federaalka ah ama kuwa gobollada waxaa loo baahan yahay ayuu yidhi in laga wada shaqeeyo sidii inta badan soomaalidu ay si buuxda u wada dareemi lahayd inay qayb ka yihiin hannaanka siyaasadeed hay-adahan dawliga ahina ay matalaan taasi ayaa wax weyni ka tari doonta inay soo koobto ama yarayso dhulka iyo taageerada al-shabaab Al Shabaab is disruptive, but it is no longer an existential threat to waxa uu yidhi Somalia matt or to the bryden states of the al-shabaab region.
carqaladeeda ayay but leedahay it thrives laakiin on halis local kuma aha grievances, jiritaanka those soomaaliya iyo grievances that the waddamada government gobolka has to work balse waxay ku on tanaada reducing al-shabaab or eliminating, dhibaatooyinka iyo and if it's khilaafaadyada ka taagan effectively going heerka to counter deegaanka al-Shabaab.
walaacaas dadka deegaanka ayaa laga doonayaa dowladda inay ka shaqayso sidii ay u yarayn lahayd ama ay u soo afjari lahayd haddii ay doonayso inay si waxtar leh wax uga qabato halista al-shabaab and it's those grievances that the government has to work on reducing or eliminating uh, if it's eff- effectively going to counter Al Shabaab.
toddobaad ka hor ayay ahayd markii ururka al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada itoobiya ee halgan ee gobolka hiiraan waxaan haddaba weydiiyey matt bryden maxaa al-shabaab u suurtogeliya weeraradan ay ku qaadayaan saldhigyada militari ee amisom oo uu ku jiro kii ugu dambeeyey ee lagu qaaday halgan Well, Al Shabaab has considerable freedom of movement and freedom to operate throughout large parts of Somalia that remained effectively ungoverned.
waxa uu yidhi al-shabaab Uh, waxay but haysataa what we xorriyad saw ballaaran during oo the dhinaca Alden dhaqdhaqaaqa attack ah is xorriyad ay that, kaga uh, howlgalaan they meelo are- badan oo soomaali ah oo aan cidina ka telin waxa aan ka baranay ayuu yidhi weerarkii halgan waxa weeye waxa muuqata inay soo caajisayaan waayo ayuu yidhi waa markii afraad ay adeegsadaan xeelad isku mid ah oo ay ku weeraraan amisom inkastoo saddexdii hore ay guula ka gaadheen haddana waxaa cad in wakhti uun xeeladan al-shabaab ay fashilmi lahayd itoobiya ayaana taasi samaysay itoobiya waxay haysatay ayuu yidhi sidoo kale helikobtarada dagaalka oo heegan ahaa oo weerarka caabiyey al-shabaabna guuldarro weyn ayaa gaadhay Uh, where we still see a problem is that in Mogadishu, in particular, uh, the same.
waxa uu yidhi halka uu dhibku ka jiro waxa weeye continue muqdisho to succeed oo xeeladii iyo weerarkii al-shabaab oo mar walba isku mid ah sannad walba ay u meel maraan weeraro loo adeegsaday qaraxyo ismiidaamin ah ciidan hubaysan mar walbana ay gaadhaan bartilmaameedkooda waa halkaas meesha loo baahan yahay in wax laga qabto lana tayeeyo ciidanka amniga ee soomaaliya uh, in developing the capacity and the professionalism of the Somali security forces.
codkaasna waa matt bryden oo madax ka ah xarunta cilmi baarista sahan research waxaana warbixintan inoo diyaariyey haaruun macruuf oo aad naga dhegaysanaysaan v o a
hay-ad ka jirta gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay inay qalab cisbitaal oo casri ah u dirayso soomaaliya qalabkaasi oo noqon doona cisbitaal guud oo bixiya adeegyo caafimaad hay-adda taageerada dadka naafada ee kasoo jeeda a- afrika ee minnesota ayaa qalabkaasi u dirtay soomaaliya mahad cali xasan waa agaasimaha dhinaca xiriirka caalamiga ee hay-addaasi jaamac buulle jaamac ayuu uga warramay hawshan Ah, waa mahadsan tahay marka hore jaamac Een, ah, qalabka aan bixinay oo aan dirnay oo soomaaliya u dirnay waa qalab cisbitaal oo isugu jira eh, qalab eh, xagga sariiraha caruurta kuwa dhalmada kuwa maxaa la yidhahdaye jiifka iyo dialysis machines waa qalab aada u fara badan oo aan lasoo tirokoobi karin oo cisbitaal dhan oo eh, la- complete ah sida aad sheegto waxaad dirteen qalab aad u badan oo loogu talagalay isbitaalka qaybihiisa kala duwan qalabkaasi waxaan filayaa waxa uu ku kacayaa dhaqaale aad u fara badan marka ma nala qaybsan kartaa qiimaha qalabka aad dirteen inta uu leegyahay qalabku lacag badan buu ku kacay waana qiimo badan inkastoo qalabka intiisa badan no- aan aan ka kaashanay hay-ado maraykan ku yaalo oo non-profit organization ah Eh, laakiin lacagaha ku baxday lacag aada u fara badan weeye aan qiimaheeda lasoo tirikoobi maadaama qalabkani uu qalab fara badan yahay oo isbitaal loogu talagalay mise isbitaal ayaad had u dirteen hadda waxaan ugu talagalnay hal hospitaal inaan buuxino oo complete ka dhigno dadka idin dhegaysanaya mahad oo soomaalida ah dhakhaatiir iyo dadweyneba waxay isweydiin karaan haddii isbitaal la qalabeynayo ee hal isbitaal maxaa lagu doortay marka maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ku xulataan isbitaalka aad hadda qalabeynaysaan iyo kuwa aad aayaha dambe qalabeyn doontaan haddii eeba yidhaahdo Een, cisbitaalada qalab een, waxa aan ku doorano waxaa ka mid ah oo lamber kow ah cisbitaalku inuusan ahayn cisbitaal private ah oo dad shakhsiyaada ay leeyihiin oo uu yahay cisbitaal guud oo dadweynaha ka dhexeeya cisbitaalka hadda aan doorano oo aan qalabeynanana wuxuu isku darsaday isagoo cisbitaal cusub ah cisbitaal aan maxaa la yidhaha wax qalabi oolin cisbitaal guudna uu yahay yaa idinka caawiyey inaad qalabkan heshaan qalabkan waxaa naga caawiyey oo aan ka kaashanay hay-ad maraykana oo ku taalla gobolka minnesota oo only ma aha soomaaliya keliya adduunka dhanna wax u qabatay ilaa soddon waddan oo adduun ka mid a ayay qalabeynta geeyaan africa dhan ay qalabeeyaan laakiin waa markii ugu horreysay oo ay soomaaliya wax ka qabtaan ayna naga caawiyaan combany marar la yidhahda waa gartay isbitaalka qalabkiisii oo dhammaystiran ayaad dirteen marka qalabkan aad dirteen oo sariiraha iyo qalabkii eh, sariiraha caruurta sariiraha dhalmada iyo qalabkii kale isugu jira eh, ma qalab cusub oo aad soo iibiseen mise waa qas- qalab lasoo isticmaalay qalabku wuxuu u badan yahay qalab cusub oo aan la isticmaalin Eh, sidoo kale eh, isbitaalka qalabka loo dirayo in h- laga qaado dalkan maraykanka soomaaliya la geeyey laftirkeeda ma fududa marka basle hay-adihii ayaa idin caawiyey inaad geysaan qalabka soomaaliyana waxaa iska kaashaday diritaanka qalabkan dowladda soomaaliya oo ga- gacan weyn ka geysatay especially khaasatan eh, wasiirka caafimaadka iyo maxaa la yidhahdaye organizationkeena oo ministero community of african people with disability iyo marer organization oo nala shaqeeyey oo qalabkan ayaguna inta badan gacan ka geystay geysmadiisa iyo diristiisa minnesota waa meelaha ay soomaalidu ugu badan yihiin qurbaha gaar ahaana dalkan maraykanka marka qalabka intaan la eg oo aad isbitaal soomaaliya ku yaala u diraysaan qa- helistiisa iyo qaadistiisaba gacan iyaguma ka geysteen
Ah, soomaalida gobolka minnesota degan way ka geysteen Ah, waana na soo dhaweeyeen waana nagu taageereen waana nagu garab galeen diristiisa iyo eh, f- wax ka qabadkiisaba waana uga mahad celinaynaa soomaalida minnesota iyo dowladda soomaaliya iyo dhammaan wax allaali wixii soomaaliya ka gacan geystay hawshan Eh, ugu dambeyntii waxaan jeclahay bal inaad dhegeystayaasha la qaybsatid Eh, maadaama aad tiri isbitaallo ayaan qalabeynaynaa isbitaalka kan xiga goormeed ayaad qalabeyn doontaan Ah, walaal waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo oo waqtigu noo saamaxo marka aan cusbitaalkan hawshiisa soo dhameyno rajadayadu waxay tahay bishan dabayeeqadeeda inaan complete ka dhigno cusbitaalkaas inaan een, cusbitaalka xigo oo aan qaban doono insha allah uu noqdo bisha toddobaad ama sideedaad hadduu ilaahay yidhaahdo barnaamijkiisa galna iyagana
mahad cali xasan oo ka tirsan hay-ad ku sugan gobolka minnesota oo qalab cisbitaal gaarsiinaysa soomaaliya wuxuu u waramayey jaamac buule jaamac
mas-uuliyiinta baadha raqdii diyaaradda masar ee bishii hore ku dhacday badda mediterraneanka ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay heleen diyaaraddii burburkeeda badda salkeeda wararkii ugu dambeeyey ee helitaanka diyaaraddan waxaa warbixintan nooga soo diray xuseen saxnuuni oo qaahiro jooga guddiga baar ayaa shilka diyaaradii masar bishii hore ku burburtay badda mediterranean-ka ayaa sheegay in la ogaaday barta ay ku dhacday diyaaraddaasi guddiga ayaa warfideenka u sheegay in dooni xukuumadda masar soo kiraysatay oo qayb ka ahayd baadigoobka burburka diyaaradda ayaa xadiday meelaha diyaaradda ay ku dhacday oo ka mid ah bartamaha badda mediterranean-ka guddiga baaraya burburka diyaaradda masar oo soo saaray warbixintooda sideedaad ayaa farta ku fiiqay inay heleen sawiro laga soo qaaday qaybo ka mid ah burburka diyaaraddaasi warbixinta ay soo saareen kooxdan baarayaasha ayaa tilmaamaya qayb ka mid ah guddiga inay dul saarnaayeen doonta soo ogaatay barta diyaaraddaasi ay ku dhacday kuwaasoo sii baaraya baa lagu yiri warbixinta burburka laga helay diyaaraddaasi bishii hore ayay ahayd markii ay dhacday diyaarad masar laga leeyahay oo kasoo duushay magaalada baris ee dalkaasi faransiiska taasoo sababtay geerida dhammaan dadkii saarnaa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta masaarida ayaa horey u sheegay inay suuragal tahay in diyaaraddaasi ay dhacday kadib markii ay la kulantay weerar argagixiso guddiga baaraya shilka diyaaraddani ayaa si weyn u doondoonaya sanduuqa madow ee diyaaraddaasi si loo ogaado asbaabaha keenay burburka diyaaradda ilaa iyo hadda koox ka mid ah kooxaha argixisada ma aysan sheegan inay ka dambeeyeen burburka diyaaraddaasi xeelleerayaasha masaarida ayaa rumaysan shilka diyaaradani iyo kuwii ka horeeyey ee lala eegtay diyaaradaha masar inay dhaawaceen dhaqaalaha iyo dalxiiska waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale haatanna xubintii sarifka iyo suuqyada waxaa inoo haysa faadumo yaasiin jaamac
subax wanaagsan dhegaystayaal qiimaha sarifka doolarka maraykanka ayaa suuqa magaalada boosaaso waxaa boqolka doolar gacanta hore saaka oo khamiisa lagu kala sarifanayaa laba milyan afar boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah halka gacanta dambena lagu kala sarifanayo laba milyan afar boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa sunkorta loorkeedii waxaa suuqa magaalada boosaaso lagu kala iibsanayaa soddon iyo laba doolar burka nooca cumaan waxaa lagu kala iibsanayaa labaatan iyo laba doolar bariiska nooca alnuur ayaa suuqa magaalada boosaaso waxaa loorkiisii la kala siisanayaa labaatan iyo laba doolar kartoonka baastafiinada nooca safa ayaa la kala siisanayaa kartoonkeedii lix doolar iyo bar kartoonka saliidda xayaada oo ay ku jirto lixda xabo ayaa lagu kala iibsanayaa toban iyo toddoba doolar gasaca caanaha amista waxaa lagu kala iibsanayaa sagaal doolar iyo bar iyadoo kartoonkeedina la kala siisanayo konton iyo laba doolar kalluunka nooca oomaarka yaryar ayaa kartoonkiisii waxa uu marayaa sagaal iyo labaatan doolar oomada hilaac ee dalka lagu farsameeyo ayaa kartoonkeedii waxaa la kala siisanayaa kow iyo toban doolar caleenta shaaha shanta kiilo garaam ayaa lagu kala iibsanayaa siddeed doolar sharaabka najaral maango saytuun iyo mushakalka ayaa kartoonkoodii waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba doolar iyo bar dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ah waxaa suuqa magaalada boosaaso lagu kala iibsanayaa boqol iyo shan doolar halka fuustada badroolka ahna la kala siisanayo boqol soddon iyo lix doolar barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america faadimo yaasiin jaamac aad bay u mahadsantaha way nala socodsiinaysay xubintaasi ascaarta iyo suuqyada haatan ciyaarihii yurub waxaan kala sheekaystay wariyahayaga mascade
haruun aad baad u mahadsan tahay saddex kulan ayaa shalay ilaa xalay ay kooxaha ama qaramada qaaradda yurub ee ku tartamaya koobka yurub ay iskaga hor yimaadeen gruupka b ee goor hore si ciyaaray waxaa fooda isku daray wadamada ruushka iyo slovakia kulankaasi oo dabcan ahaa kulan adag xiisihiisana leh waxaa laba iyo hal ku badisay xulka qaranka ee slovakia gool qurux badan oo goolka guusha ahna ciyaaryahanka hamsig la yidhaahdo ayaa u dhaliyey xulka qaranka ee slovakia oo dabcan aada moodeyso in ay muujinayaan awood iyo ciyaar wanaagsan maadaama ay ruushka ka badiyeen oo dad fara badan islahaayeen kulanka ruushka ayaa xoog badan maadaama kulankii ruushka ingiriisku hal iyo hal bareejaha kusoo dhamaaday laba kulan oo kale oo ka tirsan groupka e oo dabcan ahaa kulamadii labaad ayaa iyagana waxaa iskaga hor yimid romania iyo switzerland iyo faransiiska iyo sbal iyo albania kulanka romania iyo switzerland waxaa gool la hormaray xulka qaranka ee romania hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta waxaa gool bareeja aha la yimid xulka qaranka ee switzerland faransiiskuna laba iyo eber waxay kaga badiyeen albania oo weliba harunow ciyaartaasi daqiiqadihii ugu dambeeyey ayaa faransiisku goolka koowaad helay oo ciyaaryahanka la yidhaahdo grishman oo gadaal ka soo galay ayaa gool madaxa u dhaliyey halka goolka dambe ee labaadna uu daqiiqado dheer oo ciyaarta lagu daray u dhaliyay ciyaaryahanka bayeed ee kooxda westham united u ciyaara oo dabcan isagu ilaa iyo hadda xidiga ciyaarahan qaramada yurub ugu cadcad muddadii ay socdeen
waa gartay marka ciyaaraha maanta la ciyaarayo waa kuwey maanta dabcan kulanka ugu xiisaha badan oo isha lagu hayo ee haruun oo dad fara badanna ay ka dhur sugayaan waxa uu yahay kulanka dhex maraya wadamada amaba xulalka wales iyo ingiriiska oo dabcan great britain isku ah oo aad dareemeyso xiisaha uu kulankaasi leeyahay dad fara badan oo kulamadaasi isha ku hayana waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee labadan dal ay iskaga hor yimaadaan inuu noqon doono waxaana sababta sidaa loo leeyahay haarun oo ay tahay iyadoo labadan dal ciyaartooydoodu ay inta badan yihiin kuwo isku meel ka ciyaara isku kooxaha inta badan qalabka warbaahintana waxay isu sii marinayeen goodis ay isu goodinayaan marka ingiriiska iyo wales ayaa ah kulan si aada iyo aada looga dhur sugayo oo dad fara badan xiise gaara u yeelan doona
xubintii ciyaarahana intaasaan kusoo gabagabaynaa maxamuud masxade aad buu mahadsan yahay halka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america jaamac maxaa inoo xiga waa tahay haarunow haatanna waxaa inoo xiga dhankii heesaha
isin adigaygu sidii laaci habeenkii hortayda maro naftayda hoogid hogaankid noqdi intu ku aybin kolay kuma hure nabsanadhayne miyaanada hadlaynay intu ku aybin kolay kuma hure nabsanadhayne miyaanada hadlaynay hooy cilmiba hud intuu haleelen horjoogsan wadkiiba hele ee hawshiisii maanta aanay haysata intuu ku aybin kolay kuma hure nabsanadhayne miyaanada hadlaynay intuu ku aybin kolay kuma hure nabsanadhayne miyaanada hadlaynay hooy hedaydan eeday jacaylka haye hadu haleelin hanuweynay sida aan huba
heestaasi ayaannu ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo jaamac buule jaamac oo idila intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo nabsanadhayne miyaanada hadlaynay intu ku aybin kolay kuma hure nabsanadhayne miyaanada hadlaynay hooy anu hagaagsan adigay hubo sidii hilaaci habeenkii hortayda maro naftayda hoogid hogaankeed noqde intu ku aybin kolay kuma hure nabsanadhayne miyaanada hadlaynay intu ku aybin kolay kuma hure nabsanadhayne miyaanada hadlaynay hooy jacaylku waa hoog dadkan hantiyo sidii hadhkaaga naftaada hareerteed socda